الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم suurat shuuraa ayaa suuraddan la yidhaahdaa waa suurad maki ah macnaha waxay soo degtay hijradii nebiga ka hor salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida suuraddii ka horeysay iyo midda ka dambaysaba ay yihiin suuradaha noocaasa ee soo degay hijrada ka hor mawduucyo isku dhow oo asaasi ah bay inta badan ka hadlaan saan horeyba usoo sheegnay yacni tawxiidka iyo rususha iyo risaalaadka iyo aakhare iyo bacfiga iyo arrimahaasay cilaajiyaan bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclam bimuraadihi bidalik caynsiin qof kadalika labadaas aayadoodba waa xuruuftii gogo-nayd oo suuradaha qaar ka mida lagu bilaabay madhabka ugu fiicanna waan soo sheegnay inuu yahay in laga gaabsado oo cilmigeeda ilaahay loo daayo subxaana wa tacaala kadalika sidaas oo kale ayuu yuuxii waxyoonayaa ilayka adiga ayuu al kugu waxyoodaa iyo wa ila aladiina iyo kuwii min qablika kaa horeeyeyba allahu alla uu kugu waxyoodaa allahu alla yuu idinku waxyoodaa allihii alcasiizu ee qaalibka ahaa alxakiimu ee xikmadda lahaa lahu isaga keligiibuu usugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi dhulalka iyo samooyinka wixii dhexdooda ah wa huwa isagu alcaliyu midka koreeyo wey alcadiimu ee weyn takaadu waxay sigaynaan alsamaawaatu samaawaadkii waxay sigayaan yatafatarna inay falfalidmaan inay macnaha waxa weeye ay dildildhacaan ay falfalidmaan min fawqihinna xaggooda kore inay ka falfalidmaan wlmalaaikatu malaaigtiina yusabbixuuna way tasbiixsadaan bixamdi rabbihim rabbigood ayagoo mahadinaya ayagoo mahadinta ilaahay ku daraya oo ku dheehan wayastakfiruuna dembi dhaaf bay weydiiyaan liman cid bay dembi dhaaf u weydiiyaan fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan alaa hooyay ina allaha alle huwa isagu algafuuru midka dhaafidda badan weeye alraxiimu ee naxariista badan markii xuruufta lagu bilaabay suuradda saan horeyba u baranay waxyiga iyo qur-aanka ayaa laga hadlayaa aayadda hore macnaheedu waxa weeye sidii sidaas ama aayaddan ama qur-aanka kaleba lagugu waxyooday sidaas si la mid ah ayuu alle adiga iyo rusushii kaa horreysayba ugu waxyoodaa macnaheedu waxa weeye waxyigaas adiga lagu soo gaadhsiinayaay keli kuguma ahayne rusul kaa horreysayna waa loo waxyooday yaa idin wada waxyooday allah idin wada waxyooday waxyiga allah idin wada waxyoodayna isku qaab buu ahaa marka waxay adiga gooni kuugu eedaan oo ay gooni macnaha waxaway kuugu dhaleeceeyaan meesha maba taalaba waxyiga kuu yimid waa kuwii rusushii hore qaabkii loogu waxyoon jiray qaab la mida lagugu waxyooday marka hadday rusushoo dhan diidan yihiinna waa meesha laakiin waxyigu waa kii rususha loo waxyoon jiray qaabkii qaab la mida way macnaha allah ayaa idin wada waxyooday allahaasoo ku tilmaaman cizo iyo xikmo ku tilmaaman casiiz ah oo xakiima allaha kitaabka ku waxyooday oo waxyiga kugu soo dejiyey waa midka iskale samaawaadka iyo dhulalka inta u dhaxayso khalaa'iqda isagaa abuurtay isagaana maamula waa midka koreeya oo daatadiisuna koreyso qadarkiisuna koreeyo afcaashiisa iyo sifaadkiisuna ay koreeyaan oo khalqigiisa aan meelna uga ekayn alcadiimu midka weyn weeyo rabbi subxaana wa tacaala yacni cadamo iyo weynan buu ku tilmaamaya weynidiisa ayaa waxaa laynoo tilmaamayaa marka in ay khalaa'iqda waaweyn ayba sigayaan inay la dildilacaan samaawaadkan aad arkaysaane waaweyn yani waxaweye toddobada iskor saaran waxay sigayaan xagga kore inay ka falfalliidhmaan korka inay kasoo dildilaacaan oo ka falfalliidhmaan limaada khawf iyo cadamada ilaahay weynankiisa ayay la dildilaacayaan cabsi ay ilaahay cadamadiisa ka cabsanayaan haddii samaawaadka intaa leegay waa weynankaa leh cabsi iyo ilaahay weynankiisa ay ka baqayaan ay sigayaan inay dildilaacaan ka warran marka adigoo bini aadamoo daciifa ka warran oo macnaa waxa wey abuurkaaga iyo khalqigaaga iyo tabartaada iyo kulli aad tabar daranta macna saas weya rabbi subxaana wa tacaala malaa'igtiisu way u tasbiixsadana way nasahaan weliba iyagoo mahadinaya subxaana allahi wabixamdihi ayay hadiyo habeenba malaa'igta rabbi subxaana wa tacaala ayay macnaha ku hayaan ta labaad mu'miniinta dhulka ku noolle ilaahay bay dembi dhaaf u weydiinayaan wayastakfiruuna liman fi lardi wa dadka ahluliimaanka waan inagii horey usoo marnay yani inay ilaahay weydiinayaan ilaahayo mu'miniintaadaa dhulka joogta u dembi dhaaf fakfir liladiina taabuu watabacuu sabiilaka wanagii soo marnay inay ilaahay u weydiinayaan subxana watacaala xamiim cayn siin qaaf allahu aclam ilaahay baa garanaya macnaheeda kadalika sidaas oo kale tawxiidka iyo macaanida suuradda lagu sheegi jiro ama kadalika sidaa si la mid ah ayuu yuuxii waxyoodaa ilayka adiga iyo wa ila aladiina iyo kuwii xaggooda min qablika kaa horreeyey allahu alle u waxyoodaa sidaa si la mida ayaa adigii intii idinka horraysayba alle ugu waxyoodaa allihii alcasiizu haalibka ahaa oo raynahayay oon laga rayn karin alxakiimu ee xikmadda lahaayo shay walbana meeshuu ku habboon yahay dhiga oo macnaha wax weeyaan yeela lahu isaga keligii buu u sugnaaday maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdooda makhluuqaadka ah iyo wamaa fi lardi waxa dhulka dhexdiisa oo makhluuqaad ah wa huwa isagu alcaliyu midka koreeyo wey alcadiimu ee weyn takaadu waxay sigayaan asamaawaatu samaawaadka yatafatarna inay falfalliidhmaan oo ay dildilaacaan min fawqihinna xaggooda kore inay kasoo dildilaacaan xagga kore waxaa loo tilmaamayaa bay leeyihi shaygu xaggiisii koreba hadduu ka dildilaacay hoostana macnaha waxa weeye waa ka sii xaj jirtaa saasay lii macnaha laba midba cadamada ilaahay iyo cabsi ay qabaanna way u sigayaan inay u dildilaacaan waxaa kalay u sigayaan inay u dildilaacaan dunuubta bini aadamku uu galay iyo aflagaadada ilahay ay ku samaynaya subxana wa tacala waa inagi soo marnay takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu lardu watakiru ljibaalu haddan an dacaw lilraxmaani walada inay yidhaahdeen ilaahay baa caruur leh bay samaawaadkii inay la falfalliidhmaan sigayaan oo dhulkiina la dildilaaco saas manaa min fawqihina xaggooda kore walmalaaikatu malaaigtuna yusabixuuna way tasbiixsanayaan oo alla ayay nasahayaan oo ceeb ka hufayaan bixamdi rabbihim rabbigood mahadintiisa ayaga oo yani ku daraya iyagoo bixamdi rabbihim rabbigood mahadintiisa ay mahadinayaan ayaga oo yani ku darayo tasbiix iyo xamdiga isku daray wayastakfiruuna dembi dhaaf bay weydiinayaan allay weydiinayaan inuu u dembi dhaafo liman cid fil ardi dhulka dhexdiisa joogo oo mu'miniinta ana ilahay bay dembi dhaaf u weydiinayaan alaa hooyaay ina allaha alle huwa isagu algafuuru midka dhaafidda badan weeye alraxiimu oo naxariista badan wey yani malaaigta baryadeeda inuu ilaahay aqbalayo baa laynoo sheegay ilahi waa aqbala subxana wa tacala adiga waxaad ku mudatay in adoon kaba warhayninba khalaa'iq ilaahay oo qiimo badan oo malaa'ig ah inay ku mashquulsanaadaan adiga dembigaaga sidii loo dhaafi laha oo ilaahay kuu baryaya subxana wa tacala waa sharaf aan caadi ahayn sharaf aan caadi ahayn malaa'igta ilahi subxana wa tacala akhyaartaas ilaahay aan caasiyin baa adigoo meeshaadaa jooga had iyo habeenba ilaahay kuu baryaya oo ilaahay adoonkaaga iska dhaaf ku ahay saas macnaha alaa ina allaha huwa algafuur raxiim wladiina kuwa itaqaduu samaysta min duunihi alla ka sokow wliyaaa kuwa ay caabudaan kuwa ay ku tiirsan yihiin oy caabudaan kuwa samaystay allahu alle xafiidun ilaaliyo weeye calayhim korkooda yani markhaati buu ku yahay wuu ilaalinaya wuu ka warhaya wamaa anta adiguna ma tiid nebi maxamedow calayhim korkooda biwakiilin ku loo tala saartay laguma xil saarin wakadalika sidaa si la mid ah kadalika kamaa awxaynaa ila alambiyaai qablika way sidaan ambiyadii kaa horraysay ugu waxyoonnay si la mid ah ayaanu awxawnaa waxyoonnay awxaynaa waxyoonnay ilayka adiga waxaan ku waxyoonnay qur'aanan qur-aan qur-aankaasoo carabiyan af carabi loo nisbeeyey litundira si aada ugu digto umma alquraa magaalada maka iyo waman cid si aada ugu digto xawlahaa umulqura hareeraheeda ah iyo watundira inaad digto daraaddeed yowma aljamci kulminta maalinkeeda inaad udig khalqiga u digto darteed baan kuusoo dejinay laa rayba wax shakiya fiihi maalinkaa dhexdiisa ma ahani fariiqun koox dadka ka mid ihi fi ljannati jannada dhexeeday ahayd wa fariiqun kooxna fi saciiri naartii huraysa dhexdeeday ahaaday walow shaa allahu hadduu alla doonana lajacalahum wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad buu ka yeeli lahaa waaxidatan yudkhilu wuu gelini man yashaau ciduu doono fii raxmatihi naxariistiisuu geliyaa waaalimuuna aalimiintuna maa lahum uma sugnaanin min waliyin mid arrimahooda gacanta ku qabtoo tawaliya walaa nasiirin iyo mid u hiiliya toona uma sugnaanin khalaa'iqdaas malaa'igta iyo inta raacsana ilaahay bay caabudaan kuwo waxaa jira liita oo khalqiga ka mid ah oo ilaahay kasokow samaystay kuwo ay caabudaan kuwo ay ku tiirsan yihiin bay samaysteen kuwa ay caabudayaane awliyada ah waxay dooni ha ka samaysnaadeen bini aadan ha ahaadeen rusul ha ahaadeen malaa'ig ha noqdeen geeda iyo jamaadaad ha noqdeen alla kasokoobay waxay samaysteen kuwo ay ku tiirsan yihiin ay caabudaan kuwa noocaasa alla subxaana wa tacaala xafiidun calayhim wuu ilaalinayaa korkooda wuu xifdinaya waxaa laga wadaa waxay samaynayaan ma mooga ee wuu la socdaa adiga nebi maxamedana kuwa noocaasa laguma xil saarin oo laguma tala saaranin in aad iimaanka qalbiga u geliso xil ku saaran ma aha xilka ku saarani waxa weeye in calayka ila albalaaqu laakiin inay qaataan oy qalbiga u geliso hawshaada ma aha wamaa anta calayhim biwakiil berritana lagu weydiin maayo aakhare markay yimaadaan maxay iimaanka u qaadan waayeen oy gaalnimo ugu dhinteen ilan arrin lagu xilsaarayba maaha taa taa ilahay baa iskale subxana wa tacaala saas weya waxyiga lagu waxyooday rusushii hore sidii loogu waxyooday sidaasi la mida ayaanu kuugu waxyoonay qur-aankan qur-aankan oo ah af carabi mid loo nisbeeyey yacni luqada carabiga ah ayuu kusoo degay qur-aanku luqadii uu kusoo degay buuna weli baaqi ku yahay waxay ka mid tahay qaababka ilaahay u xifdiyey subxana wa tacala haddaad u fiirsataan hadda kutubtii kaleo dhan tawreed waxa ka yaalla iyo injiil labaduba luqadii ay kusoo degeen baaqi kuma ah waa la turjumay ilaa luqad ingiriis kuma soo degin luqad ingiriis kuma soo degin kutubtani luqa cibraaniyay kusoo degeen kutubtii asalka ahayd oo luqadii asalkay kusoo degtay ku taalla lama hayo waxa la hayaa waa un tarjamo yani luqado kaleeto shaygana marka la turjumayo iyo kelimadii asalka ayada xagga ilahay kasoo degtay farqiga udhexeeya carabigii ilaahay kusoo dejiyey buu qur-aanku baaqi ku yahy qur-aanan carabiyan si loogu maxaa lagugu soo deji laguu waxyooday waxaa lagugu waxyooday si aada ugu digto umma alquraa umma alqura waa magacyaha magaalada maka mid ka mido umma alqura oo degmooyinka ayay hooye u taho asal u tahay caasimad wey maanaa umm lqura yani iyada digniinta la siinayo dadkeedaa laga wadaa dadka ku dhex nool magaalada maka inaad u digto daraaddeed ma iyada keliyay khaas ku tahay maya waman xawlahaa iyo umulqura dadka hareeraheeda dadka hareeraheeda laba tafsiir bay culimada qaarkood gelin qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa adduunka oo dhan leanna adduunka oo dhan magaalada maka hareeraheeda wey afartii jiho unbaa laga kala jiraa sooma waman xawlahaa sidaasi waa macnaha fiican oo caamka ah waman xawlahaa haddii laga dhigo jasiirat lcarab iyo magaalooyinkii uun jasiiradda ku yaalayna risaalada nebigu inayna ku koobnayn intaasoo ay caam tahay nusuus kalea faa'idaysay waynu soo marnay sooma saas macnaha ayb inaad u digto sidoo kale litundira umma alquraa waman xawlahaa maxaa looga digaya yowma aljamci baa looga digaya watundirana mafcuulkeedii baa go-anoo watundira ahla makkata waman xawlaha yowma aljamci iyada yani labada jumlo midba waxa wey tundirada loo mafcuul bay qaadan mid walba mafcuul baa ka go-an macnaha ayib watundira yowma aljamci maalinta kulminta khalaa'iqda la kulminayo oo cid walbaa laisu keeni doona kii horeeyey kii dambeeyey kii caasiga ahaa kii mutiica ahaa rusushii iyo ummadahoodii malaaigtii iyo manaa binaa wax walbaa meeshaa laisugu keeni doonaa maalinkaa isaga maalinkaa shaki male maalinkaa dadku laba qaybood buu noqon doonaa qaybna jannada xaggeeday aadi doonaan qaybna naar huraysay geli doonaan fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri qolo saddexaad ma jirto qolo saddexaad suurat lacraaf baynu kusoo marnay qoladii calcaraafka ayagana akhiiran waynu soo sheegnay in loo badan yahay inay un jannada ku dambayn doonaan laakiin ma jirto laba reer dhexaad qolo degan qolo dhexda degan oo iyagana xaggana aan jirin xaggana aan jirin male adigu haddaad jannada seegto cadaab baad geli haddaad jannada ka qado cadaab baad geli macna marka fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir allah subxaana wa tacaala hadduu doono dadka iska soo horjeeda ee mabaadi'da kala gedisan wata hadduu doono hal ummad buu ka dhigi lahaa lajacalahum ummatan waaxidatan hal ummad ah oo isku diin ah oo ama isku raacsan sax isku wada raacsan oo tawxiid iyo khayr wada wata oo markaa janno wada galaysa hadduu doonana wuxuu ka dhigi lahaa kuwo kulligood baadilkiiyo xumaanta isku raacsan oo markaa naar wada gala sidaa alla hadduu doono wuu yeeli karaa laakiin ilahay xikmadiisaa kuma daro dureersanin kumana tegine wuxuu qorsheeyey inay qaybsamaanoo qaarna ay xaqa qaataan janno helaan qaarna ay xaqa diidaan oo baatilka qaataan oo naarsaa ku galaan saasuu ilahay qorshay subxana wataala laakiin hadduu rabo inuu kulli meel ka wada dhigo wuu ka dhigi karay ilahi kuma adka subxana wa tacala walaakin yudkhilu man yashaau fi raxmati waalimuuna maa lahu min waliyin walaa nasiir labadaa degmuu ilahay kala qorshay subxana wa tacala markii horaaba lagu talagalay degmana dad baa loo abuuray degmana dad baa loo abuuray degmo walba dadkii loo abuuray waa in adduunka inta la joogo la helo tilmaamahoodii iyo sifaadkoodiina waa in la helo saas maana wladiina kuwa ittakhaduu samaysta min duunihi alla ka sokow wliyaaa kuwa ay ku tiirsan yihiin oy caabudaan allahu alle xafiidun ilaaliyo weye calayhim korkooda midkii ilaalinaya wey wamaa anta adiguna ma tiida cala nebi maxamedo calayhim kuwa korkooda biwakiilin kulla tala saarta wakadalika sidaasi la mid a ayaanu awxaynaa waxyoonay kadalika ambiyadii hore saan ugu waxyoonay si la mid a ayaanu awxaynaa waxyoonay ilayka adiga kugu waxyoonay qur'aanan qur'aan aan ku waxyoonay qur-aanku ugu waxyoonay qur-aankaasoo carabiyan carabi loo nisbeeyey luqadda carabiga loo nisbeeyey litundira si aada ugu digto umma alquraa umma alquraa magaalada maka dadkeedaa laga wadaay iyo waman khalqi si aada ugu digto iyo dad xawlahaa magaalada maka hareeraheeda ah oo caalamka intiisii kale ah wa tundira iyo inaad digto daraaddeed oo dadka aada uga digto yowmaaljamci kulminta maalinkeeda maalinta laysu imaan doono maalinta aakhara ah dadka inaad uga digto tiraado war tabaabushaysto isjira nimayo maalinkaasaa soo socda laa rayba wax shaki ah fiihi maalinkaa dhexdiisa ma ahay maalinka kulmintu iyo kulanka maalinkiisu inuu imaanayo shaki ma leh fariiqun kooxi filjannati jannada dhexdu ah ama waxaad tidhahdaa minhum fariiqun filjanna sideedana waa laysaga wadi karaayo yani nakirada waxaa ibtidaaga yani musawiqu waxa weeye waa tafsiilka fariiqun wa fariiqun saas maanaa fariiqun kooxi filjannati jannada dhexdeedu ahaaday wa fariiqun kooxna fi saciiri naarta huraysa dhexdeedu ahaaday walow shaa allahu hadduu alla doono lajacalahum wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad buu ka yeeli lahaa waaxidatan oo mid ah oo ama iimaanka ku midaysan ama kufriga ku midaysan walaakin yudkhilu wuusa gelini alle laakiin lagu noqoyo saa alla ma doonine yudkhilu wuxuu geliyaa man yashaau ciduu doono fii raxmatihi naxariistiisuu geliyaa oo naxariistaasi maxay tahay marka waa iimaan iyo camal saalixa adduunka inta la joogo aakhare marka la tagana waa jannadiisa waaalimuuna kuwa aalimiinta ee arrinkaa laga qadiyeyna maa lahu uma sugnaanin min waliyin mid u hiiliya min waliyin mid arrimahooda gacanta ku qabta walaa nasiirin iyo mid uhiiliya toona wax u ergeysa iyo cid u hadasha iyo cid wax u qaban karta ma jirto am ittakhaduu mise waxay samaysteen min duunihi alla ka sokow wliyaaa kuwa ay ku tiirsan yihiin oo caabudaan miyay samaysteen faallahu alle huwa isaga ayaa alwaliyu midka yani waxa weye la caabuda wa huwa isaga ayaa yuxyi nooleeya almawta kuwa dhintay wa huwa isaga ayaa calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midka awooda ah macnaheedu waxa weeye ma alla ka sokow bay aaliha samaysteen awliyaadana hadda waxaa laga wadaa waa kuwa ay raacsan yihiin oy caabudayaan ma mudna cidda weliga ah oo cid walba arrimihiisa gacanta ku haya oo maamula oo abuurtay oo cibaadada mudan alla way keligii faallahu huwa alwaliyu kuwaas ay yani awliyada ka dhigteen waa khalad maxaa saxsan faallahu huwa alwaliyu isagaa arrimihiina gacanta ku haya idin abuuray idin maamula u noqon doontaan marka isaga ayaa weliga ah isaga ayaa intii isagaa wax walba wax walba macnaha wax weeyaan nooleeya mawtko maydkao dhan isagaa nooleeya yuxyi lmawta wax walbana midka awoodo wey kaas tilmaamaha cid iskale ayaa weli laga dhigtaa waxaanaad caawudaysaani wax dhintay ma noolayn karaan maya ma noolayn karaan weli in laga dhigto maaha marka waxay rabaan wax kasta ma awoodi karaan ma awoodi karaan ma mudno marka in awliye laga dhigto tilmaamahaas midka iskale baa mudan in weli laga dhigto am amase ittakiduuma waxay samaysteen min duunihi alla kasakow wliyaaa kuwa ay caabudaan kuwa ay ku tiirsan yihiin ay caabudaan miyay samaysteen faallahu alla huwa isaga ayaa alwaliyu ah midka arrimaha addoommada gacanta ku haya cibaadada iskale waa isaga wa huwa isagaa yuxyi nooleeya almawta kuwa dhintay isagaa nooleeya wa huwa isagu calaa kulli shayin wax walba shay walba korkiisa qadiirun midkii awoodo wey wama khtalaftum wixii aada isku khilaaftaan fiihi dhexdiisa oo min shayin shay uun ah ha yaraada ama ha weynaade fa xukmuhu xukumkiisu ilallahi xagga alluu ahaaday dalikum kiinaas kiinaa xaakimka ahee shay walba xukumayaay allahu alla wey rabbii rabbigay wey calayhi korkiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisaanan uniibu u noqonaya faadiru samaawaati wey samaawaadka faadiru samaawaati waalardi dhulalka iyo samaawaadka abuuristooda midka bilaabay wey isagoon meel la kaga dayanayn oon ka fiirsanayn jacala wuxuu yeelay lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda wuxuu idinka yeelay aswaajan kuwo isku lamaan noocyo isku lamaan wa min alancaami xoolaha xag wuxuu idinka yeelay aswaajan kuwo isku lamaan yadra'ukum wuu idin firdhin allah subxaana wa tacaala yadra'ukum wuu idin firdhin fiihi kaa la soo sheegay dhexdiisuu idinku firdhinoo idinku abuuriyo idinku badinaya laysa muusan ahaanin ka milihi alla kii la mid ah shay-un shayna muusan ahaan laysa muusan ahanin shay-un shayna ka milihi alla kii la mid ah mid la mida muusan ahaan wa huwa alle assamiicu midka maqalka badan weeye albasiiru ee arag wax arka wey lahu isaga keligii buu iyay u sugnaaday maqaaliidu samaawaati waalardi dhulalka iyo samaawaadka furayaashooda isagaa iskale yabsutu wuu fidiyaa alrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono u fidiyaa wayaqdiru wuu cidhiidiyaa risqiga calaa man yashaau ciduu doonana wuu ku cidhiidiya inahu isagu bikulli shayin shay walba caliimun midkii ogsoo yani u ogaansho badan wey wax alla waxaad isku khilaaftaan oo shay uun ah wuxuu dooniba ha noqdee xukumkiisa allah iskale fa xukmuhu ila allah waxay la mid tahay aayaddiinu soo marnay fain tanaactum fi shayin faruduuhu ila allahi wrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alakhir haddaad shay uun isku qabsataan ood ku murantaan waxaad u celisaan allah iyo rasuulkiisa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga u celiya haddaad allah iyo aakhira rumaysan tihiin iimaanku hadduu dhab idinka yahay aayadda marka waxay tilmaamaysaa waxyaabaha addoommada dhexdooda ah kala xukminteeda iyo u kala garqaadidooda iyo u kala garsooridooda alla keligii baa iskale subxana wa tacala allah baa iskale isaguna meeshuu ugu talagalay waa sharciga uu soo dejiyey ruuxii meel kale la aada shayga shaygu ama ha yaraada ama ha weynaade ruuxii rumaysan in ay jirto jiho kale oo wax xukumi karta oo nidaam ay dejisay loo xugum tegi karo ama iyaduba tashriic iyo dejin iskale iyo inay wax xalaalayso iyo wax xaaraamayso macnaheedu waxa weeyaan wuu ka baxay ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumku oo aayadda ku taqriirinayay waa caqiida muuna marka arrintaas jidaynta iyo yaa iskale nidaam dejinta yaa iskale xalaalaynta iyo xaaraamaynta yaa dastuurka dejiya arrintaasi waa qodob asaasiya oo diinta qodobadeeda ugu muhiimsan ka mid a waa qodob muhim ah yaa iskale allah baa iskale subxana wa tacala waa xugum khaas ah sida uu ilaahay sujuudda u leeyahay oo salaada keligii in loo tukado mooye cid kale aan loo tukan karin oo isaga mooye cid kale aan loogu sujuudi karin sidaas si la mida buu xaq u leeyahay inuu isagu keligii maamulo addoommadiisa sharcigiisuna maamulo cid kale hadday faragelisana waxab ilaahay lahaabay faraha la gashay saas maana arrintaasi marka waxay keeni kartaa kufri nadaam dejin kii ilaahay intaad meesha ka riixdo inaad addoommada nadaam adigu aada jeefkaaga kala timi u dejisaayey waa kufri iyo gaalnimo wey qur-aanku ilahay ku sheegay subxana wa tacala waana kufriga qeybtiisa loo yaqaano kufru daaca ka dejinaya iyo ka ku raacayaba waa kufri waa masale kufriya sheekh maxamed amiin shinqiiti alayhi caleyh raxmatullahi baxti aada u qiimo badan buu masalada ka qoray aayaddan markuu ka hadlayo kufriga loo yaqaano kufru daaca oo qur-aanku uu ku tusayo inuu shirki yahay oo macnaheedu ay tahay inaad jiho ama ruux intaad isku xidho wuxuu xalaaleeyana ku raacdo wuxuu kaa xaaraameeyana aada ku raacdo waa mas'alo gaalnimo iska cada qur-aankuna waa cadday sunnada nebiguna waa waa waa kahday salawatu rabbi waslamu caleyh waxaan soo marnay wa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aactumuuhum inakum lamushrikuun maxaa laga hadlaya waxaa laga hadlayey dabiixada la gowracayo bisinka u qabta wixii aan bisinka loo qabanina ha cunina shayaadiintii baa doodayo waxay yidhahdeen oo tan bakhtiday ilaahay baa gowracee maad ayada idinku midaad gowracdeen iyo tuu ilaahay gowracay miduu ilaahay gowracay baaba ka fiicana maad cuntaan dooday shayaadiintu keeneen taasi ah oo macnaha maxay leeyihiin baktiga cuna rabbi wuxuu yidhi wain aactumuuhum inakum lamushrikuun haddaad ku raacdaan arrintaasood ku ateecdaan mushrikiin baad tihiin warku waa iska cadi soo ma waxaa la mida maalan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu sheegay qur-aanka ku sheegay dadku inay shaydaanka caabudaan shaydaanka inamaa sultaanuhu cala aladiina yatawallawnahu waladiina hum bihi mushrikuun khalqiga ilaahay iyo shaydaan wax wadaajinaya say wax u wadaajinaya weligii shaydaan mid caabuday mid arkan oo u sujuuda waa habyarta inaad aragto laakiin maxaa loo badan yahay shaydaanka amarkiisii baa la qaatay wuxuu jideeyey baa la qaatay taas idyuu ilaahay ka dhigay in la caabuday alam achad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbudu shaytaan maxaa laga wadaa cibaadadaas amarkiisii iyo taladiisii baa la qaatay wuxuu u jideeyey baa la qaatay marka waa cibaado waana masalo kufriyo waxaa ka mid a maalan oynu kusoo marnay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah wadaadadoodii iyo culimadoodiibay ka dhigteen rabbiyo alle ka sokow xadiidkii tirmidi ee cadiy bni xaatim markuu yidhi nebi allow maxaad ka wadaa maanaan rabbiyo maanaan ka dhiganin nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam waxay idiin xalaaleeyeenna somaydaan ku raacin waxay idinka xaaraameeyeenna somaydaan ku raacin haa buu yidhi cibaadadu wataasuu nabigu yiri salawatu rabbi waslamu caleyh cibaadadu waa tee wataa masaladu marka inay saa u qeexnaato waa lagaa maarmaan aayad inoo soo socoto isla darsigeena ku imaan doonta baa rabbi wuxuu leeyahay am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah ma waxay leeyihiin kuwo alle wax la wadaaga oo sharci u dejiyo dastuur u dejiyo wuxuusan ilaahay idmin subxana wa tacala marka waa shurakaa haddaabaad rumaysan tahay jiho kalaa wax dejin kartaa shirki baad ku kacday waa masale shirki ah limaada lianna allah subxaana wa tacaala abuurka siduu u leeyahay buu amarkana u leeyahay alaa lahu lkhalqu wlmru haddaad tidhahda cid kalaa wax abuuri kartaa waa shirki haddaad tidhahda nidaam kale iyo dastuur kalaa addoommada amarkoodiiyo taladooda iskalena waa shirki xaggeed kala geenaysa adiga mas'aladu marka walaalayaal saasay u caddahay oo u qeexan tahay jiha wax jidayn kartoo nidaamkeeda la qaadan karaayo ma ay jirto in la gaaloobayo mooye saas daraaddeed dowladaha nidaamyada ay dejisteen ama ayagu ha kala yimaadeen reer galbeedka ha ka soo qaateen ama baarlamaan ay samaysteen ha u dejiyeen nidaamka noocaasoo kaliya jihooyinka dejinayay waa shirki iska cadwe qur-aanka iyo sunnadeena nabigeena sidaasaa ku cad salawatu rabbi waslamu caleyh waa gaalnimo iska cadwe gaalnimo cadwe shaqsigii ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya mas'alo kale weeye laakiin nidaamka meesha yaallaayo waa nidaam shirki iyo kufri ah binasi lqur'an wa xadiidi rasuli lahi sal lay slam in middaa laga laalaabto marka ma aha qur-aanka siduu tibaaxay sunnaduna tibaaxday in la maro wey maana sidaas weya jihooyinka maalan xaqaa ilaahay boobay waxaa ka mid a oo hadda yani adduunka oo dhan haystaaye jihooyinka loo yaqaano yani majaalis albarlamaniya ama majaalis tashriic yani baarlamaanka iyo golayaashiisu waxa loo sameeyey waa majlis la yidhaahdo jidayn baa la dhahaa jidayn muxuu jideeya majliska waxaa la yidhahdaa golaha sharci dejinta soo saas ma ila waxa weye golaha sharci dejintu macnaheedu waxa weye xalaalayn iyo xaaraamayn buu leeyahay hadduu maanta baarlamaanka ka soo baxdo masaajidda ha la dumiyo waa in la dumiyo khamradu waa xalaal hadduu soo saaro khamradu waa xalaal zinadu waa xalaal hadduu soo saaro waa xalaal liwaadku ha waa xalaal hadduu soo saaro baarlamaanku waa xalaal waa jiho ilaahay xaqiisii boobtay wey jihada noocaasoo kale ah marka in la hoos joogo ama macnaha waxa weye nidaamkay dejisay ummadda khalqiga lagu maamulaay ama la rumeeyaay wax jira inay tahay waa kufri cad wey kufri cad wey marka haddaadan wax kale qaban karaynin ku kufri diid ma rumaysni dheh qalbigana ka nac wax kalood ka qaban karta haddaynan jirin hagu hogaansamin intaa waa inta ugu yara samayn karta haddaad wax ka qaban kartana ka qabo macna waxaase aada nasiib xumo ila ah iyadoo mas'aladu ay saa u caddahay oo majaalisu tashriic ay tahay majaalisulkufri ay tahay haddana inay wadaadadii u kala dhuumanahayaan anigu masaladaas ahwaa masalada inuu noo kala dhuumanahayo oo nin walba wuu leeyahay reerkaygii ha igey war xaggee lagu geyn habaan ku dhacday meeshaad kusii socoteen u tartamaysa ee dhaqaalaha ku bixinaysa ma garanaysa soo majliskani majliskii xaqi ilaahay boobay ma ah soo majliskaas kufrigee nidaamka kufrigaa dejinaya ma ah markaad dhex fadhido waxna aadan ka qaban karayna xageed ku socota adiga maxay taa wadaadnimada iyo diinta iyo waxaad sheeganaysa maxay mas'alo runtii aada iyo aada hariib u aw waxaa keenaya wax kale ma ah ummaddu diintii bay ka fogaatay oo in badan oo ka mida waxaa ka qaalib noqday wax kale ma ahe hunguri unbaa ka qaalib noqday markaasaa diintii la gadanaya macna si fudud looga dhaqaaqaya wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allahi dalikum allah aayaadda inta ka dambaysay aayadda dambe waxay tilmaameen cidda iskale inay sharci dejiso ay wax kala xukun tahay tilmaamahay leedahay dalikum allahu rabbii addoommada cidda iskalehee abuurtay waa kow baarlamaanku ma addoommada miyay abuurteen maya calayhi tawakaltu ma la tala saartaa dad baarlamaanka maya wa ilayhi uniibu ma loo toobad keenaa maya faadiru samaawaati waalardi samaawaatkiyo dhulalka mayaga abuurtay baarlamaan baa abuuray maya jacala lakum min anfusikum aswaajan nafafyaalkiiniyo xoolahaba nooc nooc kala gedisan iyo lamaanayaal yaa ka dhigay alla keligii isagaa marka garta iskale inuu garta gooyo xukumo keligii baa iskale laysa ka milihi shay-un baa la yidhi baarlamaanku tilmaantaa maleeya maya sidaas daraaddeed mar haddaynala waxba ma dejin karaan sharcigooduna waa baatil ay dejiyeen saasaa la doonayaa tilmaamaha cidda iskale lahu maqaaliidu samaawaati waalardi intaasoo tilmaamood ka iskale baa xukunkana iskale inuu idin maamulana xaq u leh sharcigiisaana idin maamulay saasaa la doonaya macana ayib wama ikhtalaftum wixii aada isku khilaaftaan fiihi dhexdiisa oo min shayin shay un ah fa xukmuu xukunkiisu ila allahi xagga alla ayuu ahaa dalikum kiinaasi xukunka iska lihi allahu alla wey rabbii rabbigay wey midka i abuuray ee gacanta igu hayo calayhi korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisaanan uniibu u noqonay faatiru samaawaati samaawaadka abuuristooda midka bilaabay wey waalardi iyo dhulka abuuristiisa isagoon meel la ka fiirsanin loogana horraynin jacala wuu yeelay lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda wuxuu idinka yeelay aswaajan kuwa isku lamaan aswaajtaasi laba macna laga wadaa asnaaf in laga wado noocyo ama in laga wado aswaajan xaasas laga wado naftiinu xaasas idinka abuuray oo macnaheedu waxa weeye aadam waa kii xaawo laga abuuray marka xaasaskiina naftiinu idinka abuuray wa min al ancaami xoolaha xaggoodana alla wuxuu ka abuuray aswaajan noocyo lab iyo dhadig ah oo inagii soo marnayo hamaaniyata aswaajin sideed nooc afar dhadig ah iyo afar lab ah soomayna soo marnay aswaaj taasaa laga wada yadra'ukum alla wuu idin firdhiyaa oo wuu idin baahiyaa fiihi kaa la soo sheegay dhexdiisa fiihidu waxay u noqonaysaa fii maa dukira min adhukuuri waalinaas yacni labkaa iyo dhadigaa la soo sheegay aswaajta ah kaa dhexdiisa ayuu idinku firdhiyaa oo idinku tarmiyaa taran waa wuu idin baahiyaa baahinteennu say ku timaadaa inaynu firirno oon badanno waxay ku timid lab iyo dhadig dhexdiisay ka timaada soo saas ma yadra'ukum fiihi ay fi dukuuri waalinaasi can dariiqi tanaasul labkaa iyo dhadigaa la soo sheegay dhexdooda ayuu ilaahay idin baahiyaa oo idin badiyaa ood ku tarantaan can dariiqi tanaasul isdhal saasaan isu dhalintaan macna yaa sidaa idin badinayo idin baahinayo idin firdhinayo waa allah subxana wa tacala yadra'ukum fiih ay fima dukira min alazwaaj way macna laysa muusan ahaanin shay-un shayna ka milihi alla kii la mid ah shay ilaahay la midihi ma uu jiro ilaahay daatadiisa wax kula mida ma jiro allah subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa wax ku shabaho kula mida ma jiro sifaadkiisa kayfiyadooda iyo siday u yaallaan khaas bay u yihiinoo looma eka alla subxana wa tacaala afcaashiisa ilaahay subxaana wa tacaala cid kula midi ma jirto cibaadadiisa addoommada uu ku leeyahay cid kula midihi ma ay jirto laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiiru aayaddaasi waa aayadda dhuunta u gashay nimanka firaqda ah ee ku lumay ama ku baadiyoobay ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa maxaa yeelay aayaddu tamhiil iyo tashbiihna way anfiday ilaahayna sifo asmaa iyo sifaad bay u sugtay waa madhabka ahlusunna waljamaca oo ilaahay sifaadkiisana inaad sugto wahuwa asamiicu lbasiiru waa ihbaat isla markaas sifaadka markaad sugtana waa inaad anfido tamhiil iyo tashbiih waa inaad ka anfidood meesha ka saarto laysa ka milihi shay macnaheedu muxuu yahay carshiga ayuu ka saramaray sug seebuu uga saramaray laysa ka milihi shay-un maqal buu leeyahay wuu maqlaa seebuu u maqlaa haddii lagu yidhahdo laysa ka milihi shay wuu arkaa arag buu leeyahay sug seebuu u arkaa haddii lagu yidhaahdo laysa ka milihi shay wuu soo degaa markuu doono samada sokuu usoo degaa sida xadiista nabiga ku sugan seebuu usoo degaa laysa ka milihi shay halkaa un istaag marka isbaat maca nafyi tamhiil labadaa qaacido ayaa waxaa ku taagan asmaada ilahay iyo sifaatkiisa subxana wa tacala intaa ruuxii fahmaayey mashaakil fara badan buu ka nasanaya oo lagu lumay oo yani cilmulkalaam iyo falaasifo iyo rag fara badan meesha ay ku baadiyoobeen ayaad ka nabadgeli macna ilahay sifaatkiisana usug isla markaa haddana ha ku shabihin khalqigiisa macna lahu maqaaliidu samaawaat saas daraadeed baa sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi baa wuxuu leeyahy aayadda qaybteeda hore laysa ka milihi shay-un waxay radinaysaa kooxda loo yaqaano almushabbiha waa nimanka ilahay khalqigiisa isku shabaha wa huwa asamiicu lbasiriinna waxay shabahaysaa waxay radinaysaa nimanka loo yaqaano nufaatu sifaati walasmaa ilahay sifaatkiisa ama mucaqilada loo yaqaano waxaa soo gelaya jahmiyada muctasilada waxaa soo gelaya ashaacirada waxaa soo gelaya maturidiyada kulli waxaa laysku dhahaa mucaila laysku dhahaa saas wey maana maxaa yeelay ilaahay sifaatkiisii ayay ama wada diideen ama qaarkood qaarna diideen qaarna ogolaadeen wahuwa samiic basiir lahu alle keligii waxaa usugnaaday maqaaliidu samaawaati samaawaadka furayaashooda iyo walardi iyo dhulka furayaashiis furayaasha samaawaadka iyo dhulalka ilahay gacantiisa ku jira maxaa laga wadaa macnaheedu waxa wey khasnadaha ilaahay naxariistiisu ay ku kaydsan tahay ama dhulka ama samaawaadka furayaashooda ilaahay baa haya yabsutu wuu fidiyaa alrisqa risqiga liman yashaau ciduu doono u fidiyaa wayaqdiru wuu cidhiiriyaa ciduu doonana wuu ku cidhiiriyaa wa inahu isagu bikulli shayin shay walba caliimun midkii ogaansho badan wey wax kasta ogsan yahayo addoonkan risqiga uu u fidinayana wuu ogyahay addoonkan uu ku cidhiiriyana wuu ogyahay xaaladahoo dhan buu la socdaa sharaca wuu jideeyey alle lakum idinka wuxuu idin jideeyey min addiini diinka xaggiisa wuxuu idinka jideeyey maa shay buu idin jideeyey wasaa uu dardaarmay bihi isagoo uu dardaarmay nuuxan nuux wuxuu u dardaarmay waaladii kiibuu idin jideeyey awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay wamaa kiina wuu idin jideeyey wasaynaa aan dardaarmanay bihi isaga aan u dardaarannay ibraahiima ibraahim iyo wa muusa muuse iyo wa ciisa ciise aan u dardaarannay an aqiimuu muxuu yahay kaasi an aqiimuu ooga wey addiina diinka ooga fogaansanka iyo daacada ilaahay ooga oo toosiya walaa tatafaraquu ha kala tegina fiihi diinka dhexdiisa ha ku kala tegina oo ha ku qaybsanina kabura waxaa weynaaday cala almushrikiina mushrikiinta korkooda waxaa ku weynaaday oo ku cuslaaday maa tadcuu waxaad yeedhayso hum iyaga u yeedhayso ilayhi xaggiisa aad ugu yeedhayso shaygaad ugu baaqayso tawxiidka iyo midnimada ah waa ku adkaaday oo waa dhibay allahu alle yajtabi wuu doortaa ilayhi xaggiisa wuxuu u doortaa man yashaau ciduu doono wayahdi wuu hanuuniyaa ilayhi xaggiisa wuxuu u hanuuniyaa man yuniibu cidda noqonayso xaggiisa u noqonaysa wamaa tafaraquu maynan kala tegin ilaa min bacdi maa jaa'ahum ummadihii naga horreeyaa laga warramaya wamaa tafaraquu mayna kala teginoo mayna kala bixinoo mayna qaybsamin ilaa min bacdi maa jaaahum markuu u yimid kadib mooye alcilmu cilmigii markuu u yimid cilmigii ogaanshihii markuu u yimid kadib unbay kala baxeen oo qaybsameen maxay u qaybsameen baqiyan gardarro daraaddeed oo baynahum dhexdooda ahaatay way isgardaraysteen xadgudub iyo dulmi darti walowlaa kalimatun kelimo haddii lala yahay kelimadaasoo sabaqad hormartay min rabbika rabbigaa xaggii ka hormartay ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay laqudiya waa la kala xukumi lahaa baynahum dhexdoodaa la xukumi lahaa wa ina aladiina kuwa uurisuu la dhexal siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la dhexal siiyey min bacdihim kuwaa hore gadaashooda la fii shakin shaki dhexdii bay ku sugan yihiin minhu kitaabkii xaggiisa shaki kaga sugan yihiin shakigaasoo muriibin shaki kala gelinayo yani dareen gelinaya sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan aayadda waxay tilmaamaysaa diinta ilaahay uu inoo jideeyey oo qur-aanka iyo sunnada ku yaal nebi maxamed laynoogu soo dhiibay salawatu rabbi waslamu caleyh waa diintii loo dardaarmay nebi nuux iyo midkii loo waxyooday nebi maxamed iyo kii loo dardaarmay ibraahim iyo muuse iyo ciise waa shanta ulilcasmiga sooma shanta rasusha ugu fadli badan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo nebi nuux iyo aabihii ibraahim iyo muuse iyo ciise wey rususha ululcasmiga ah wixii aan u dardaaraneen diin uga dhignay baa idinkana diin laydinka dhigay taasaa idinkana idin dardaaran ayaddu waxay tilmaamaysaa diinta ilaahay xaggiisa ka soo degtay asalkeedu inuu isku mid ahaa aadam diintii looga soo dejiyey iyo nebi maxamed oo ugu dambeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhim yani kulligood hal mabda' bay la yimaadeen oo ah an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih diinkii ilaahay soo dejiyey iyo daacadiisa ooga oo toosiya hana ku qaybsime ee ku midooba labadaa qodob ayay la yimaadeen rusushu dhammaan waana diinta asaaskeeda diinta asaaskeeda middaa iyadaa wey macana waatuu nabigeenu leeyahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh naxnu macaashira alanbiyaai wlaadu callaad haddaanu ambiyadii ilaahay nahay waxaanu n nahay dangalooyin caruur ay dhaleen yacni haween laysla qabo haween laysla qabo caruur ay dhaleen oo laakiin isku aabba ah yani waxa weeye joogtay xaaladaheeda bay axkaamtu ku salaysantahay xalaal iyo xaaraam iyo wixii axkaamtaasa yani taa waa ku kala gegedisan lahayo dee nolosha bini aadamka isbedelkeeda bay ku saabsantahay iyo siday kolba macnaa horumarkay samaynayso marka yani labadaa qobaad an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih yani diinka ooga oo toosiya hana kala tegin oo ha qaybsamina horay baynu usoo marnay alla subxaana wa tacaala aayado fara badan inuu ku diiday qaybsanka ummaddu inay qaybsanto wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili waana hadihi ummatukum ummata waaxidata wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu aad baa nusuusta qur-aan iyo sunnaba ay xoogga u saarayaan diintaas kitaabkaiyo sunnada ku taalla inay dadka ku midoogaan saas wey macana waa qodob muhim wey iftiraaqa iyo kala tagguna waa madmuum limaada lianna kala tagga iyo iftiraaqu waa cadaab midnimada iyo wada jirkuna waa naxariis sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh iftiraaqa marka asbaabta keenta waxaa ka mid ah maalan manhajkii qur-aanka iyo sunnada salafka laga soo gaadhay ruuxu hadduu kulliyo ama kulliyaadkiisa ka mid ah uu ku khilaafo ama kooxda ku khilaafto ama jus-iyaad fara badan uu ku khilaafaay waxaa la dhihi karaa waa iftiraaq iftiraaq waxaa kaloo uu noqon karaa in uu u tacasubo ama koox ama sheekh ama beled ama masaa'il mucayana inuu tacasub sameeyo meeshiisii meelaan ahayna iyaduna iftiraaqay keentaa ayaduna waa iftiraaq iftiraaqa waxaa ka mid a ayadoo masaa-ishii layskaga mid yahay oo yani waxa weeye aynan jirin wax weynoo lagu kala gedisan yahay haddana baqyi iyo xadgudub in laysku sameeyo waatan aayaddu tilmaamayso wamaa tafaraquu ila min bacdi ma ja'ahum alcilmu limaada bagyan baynahum haddii laysgardaraysto sida ibnulqayim iyo sheikhu islaam ibnu tamiya ay leeyihiin yani kooxaha lumay ee jidka ka lumay in badan oo ka mida waxaa keenay bay leeyihiin inay lumaan qolo walba markay soo baxday waxay isku dayday inay iyadu zimaamka la wareegto kuwii kale waxay wateenoo xaq oo dhanna waa inkireen waa meesha ilaha yahuudda uu leeyahy wa qaalat ilyahuudu laysat ilnasaara calaa shayin wa qaalat ilnasaara laysat ilyahuudu calaa shay wahum yatluuna alkitaab yahuud nasaara waxay yidhahdeen waxba ma haystaan nasaarana waxay tihi yahuud waxba ma haystaan kitaabkiina been akrinaya xaqiiqaduse waxay tahay yahuudna wuxuun xaqa way wataan nasaarana wuxuun xaqa way wataan waxaa loo baanaa sida sheekhu islaam ibnu taymiya uu leeyahay kooxdaa xaqay wadatana waxay ku xaqsan tahayna ka qaado kooxdana wixii xaqii ay wadata ka qaado xaqa adigu ururso baadilkoodana banaanka ka mar intaad ma heli kartaa koox walba iyo nin walba intuu ku saxsan yahay ka qaado wixii khaladkiisana banaanka ka mar laakiin dubdub ha wada tuuri oo ha dhihin xaqu maadaama koox heble iyo reeheble iyo nin hebel uu ka soo fulay aniga kaasi xaq ima aha saa laga rabo xaqu waa xaq waxaa kaloo keena waxaa jira wax la yidhaahdo ikhtilaaf iyo iftiraaq oo farqi udhexeeya ikhtilaafka iyo iftiraaqu marna isku macnay noqdaan marna waa kala gedisan yahay mar waxaa jira khilaaf jiritaankiisu uusan baas lahayn soona jiri jiray waa midka soo jiray waqtigii saxaabada ilaa taabiciinta ilaa maalinka maanta masaa-isha culimada sunnadu dhexdooda ay isku khilaafsan yihiin masaa-ishaas noocaasoo kale ah ruuxuu isku daya inuu soo afjaro oo hal meel ummadda isugu geeyo oo wax alla cid kasta oo ku garamartana xukumo oo ama fisqi ama bidca ku xukumaayay waa iftiraaqa asaaskiisa midda iyadaana ibnu taymiya caleyh raxmatullahi majmuucu fataawiga ayuu ku tilmaamaya masaa-isha noocaas oo kalea waa inay sidaa baaqi ku ahaadaan waxaa ka furan in laysu naseexeeyo waxaa ka furan si fudud in looga niqaasho laakiin masaladu mar hadday ijtihaadi tahay iftiraaqeedu wuxuu ku imaan karaa inaad tidhahdo aniga haddaan laysoo raacin bas wey nin alla ninkaan iwaafaqsaneen aniga bas wey iftiraaq bay keenaysaa inay ummadii kala tagto la kala beri noqdo laystafsiiqiyo laystakfiriyo markaa imaanaysa macana wixii masaa-ishii saasoo kale soo ahayd ama haddaba ohoo culimada sunnada dhexooda isku khilaafsan yihiin ijtihaadiga in aan lagu salaynin oo lagu dhisin tabaru iyo walaa iyo baraa iyo inaan lagu dhisina ay saa baaqi ku ahaadaan ayadana waxa wey waa mas'alo loo baahan yahay waxa iftiraaqa iyadana keenoo ka mid a in yani waxa weye diintii uu nimba qayb isxijiyo waa kaan soo marnay ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan inaad qayb adigu intaad isxijiso qaybta kalena aada banaanka ka marto midba qayb buu isxijinaya diintii waa la qaybsaday marka koo xiblo qaybtaasay wadataa qaybtaana shaqo kuma leh koo xiblena qaybtaasay wadataa qaybta kasoo hadhayna shaqo kuma leh diintii mar haddii la qaybiyo dadkana waa qaybsamaya tafaruqu waa imaanaya tafaruqa waxaa ugu halisan marka marka diinta gala nabigana wuxuu inoo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ummaddu inay ilaa toddobaatan iyo saddex kooxood u qaybsami doonto hal kooxabaa ka saxsan waa kooxdii oon dhaarta ka badbaadaysa waa qolada haysta nebi maxamed sal lay slam iyo asxaabtiisii dariiqadii ay ku sugnaayeen taa adigu iltizaam ciddii khilaafsan dariiqada oo garab marsanna wixii xaq ay wataan qaado wixii baatilkooday ku khaldan yihiinna ka beri noqo saasaa la doonaya macana sharaca wuu jideeyey rabbi subxaana wa tacala lakum idinka wuxuu idin jideeyey min addiini diinka xaggiisa wuxuu idinka jideeyey maa shaygii wasaa uu dardaarmay bihi isaga nuuxa nuuxu uu dardaarmay iyo waladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga nebi maxamed aan ku waxyoonnay iyo wamaa kii wasaynaa aan dardaaranay bihi isaga ibraahiima ibraahim aan u dardaaranay wa muusa iyo muuse iyo ciisa iyo ciise an aqiimuu kaasi muxuu yahay an aqiimuu ooga addiina diinka oogawey oo walaa tatafaraquu ha kala tegina fiihi diinka dhexdiisa kaa ku kala tegina oo ahwaada iyo waxyaalaha aan diinta ahayn yeena idin qaybin wey kabura waxaa weynaaday oo macnaha dhibay wey cala almushrikiina mushrikiinta korkooda waxaa ku weynaaday maa shayga tadcuuhum aada ugu yeedhayso ileyhi xaggiisa aada ugu yeedhayso muxuu yahay waa tawxiidka diintaad ugu yeedhayso waa dhibtay akan soo marnay yani yani markii ilaahay aayaadkiisa lagu akriyo wejigooda waxaad ka dareemaysaa almunkar inkiraad iyo qoonsi iyo dhibsi iyo baad ka dareemaysaa macana tawxiidkana dhibaya allahu alla yajtabi wuu doortaa ilayhi xaggiisa wuxuu u doortaa man yashaau ciduu doono oo addoommadiisa ka mid a oo wuxuu u doortaa cilmi iyo camal saalixa iyo hadyi iyo diintiisa iyo iimaan buu u doortaa wayahdii wuu hanuuniyaa ilayhi xaggiisa wuxuu u hanuuniyaa man yuniibu cidda noqonaysa oo xaggiisa usoo noqonaysa ruuxa soo noqonayo oo xumaanta ka soo noqonayo daacadiyo iimaanka u noqonaya wamaa tafaraquu maynan kala bixin oo maynan kala tegin kuwii hore ilaa min bacdi maa jaahu markuu u yimid mooye alcilmu cilmigii markuu u yimid mooye u fiirso sideedaba kala tagga diinta waxa asal u ah culimada culimadu markay iskhilaaftoon bay caamaduna kala tagtaa sooma laakiin culimada hadday wada socoto caamadu ma kala tegaysa kullu fitna cinda geelkaa way marka nin xun oo culimo sheeganahayo diinta si xun u jiidahaya oo intuu diinta faruur xido meeshuu isagu rabo la aadaya balaayo oo dhan ninka keenay kaas wey dad baa raacaya kuwa durbaan ka daba tumaya afkaartiisa ku qancaya koox waxay noqonaysaa iyo afkaar weligeedba jirta khilaafkan adduunyada ama kursi laysku qabsado ama matalan waxa weye reer laysku qabsado ama masaalix adduunya laysku qabsado waa dhammaadaa maalmuu jirayaa wixii galaafay buu galaafo wixii dhintay baa dhiman laakiin wuu dhammaan khilaafka laakiin aan dhammaansho halayn waxa weye waa khilaafka diinta gala wey bal u fiirsada khawaarij iyo shiica iyo goormay bilowdeen mataqaana kun iyo dhowr boqoloo sanay jiraan khawaarij iyo nimanka la yidhahdo shiica iyo jahmiye iyo maantana weli waa la akrinaya afkaartooda soomaali dad baa wilaa maanta sii haysta laakiin khilaaf dawlado soo dhex maray oo ama dad soo dhex maray oo adduunya ku dhex maray meeshiibay ku baaba'ay dhimashadoodii bay ku tagtay soo ma marka min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigii markuu u yimid iyo garashadii oy wax kala garteen bay iskhilaafeen oo ummadii inaga horreeyo baynamaa loo baahnaa cilmigu inuu dadka isu keeno oo ruuxu markuu cilmi siyaasadaba uu ku dadaalo siduu ummadda u midayn lahayo isugu hagaajin lahayo yani wax way khilaafka uga carari lahaa macnaha maxay isu khilaafeen baa isweydiina marka baqiyan gardarro daraaddeed bay isu khilaafeen oo baynahum dhe yani waxay u kala baxeen oy u kala tageen baqiyan gardarro darteed oo baynahum dhexdooda ahaatay way isku xadgudbeen waa sohdintii baa la tilmaamay waa laysdulmiyey midba mid buu xastay midba mid buu ka xoog badan yidhi midba mid buu meesha ka riixa yidhi saas baqiyigaa iyo dulmigaa dhexdooda yimi ayaa sabab u ahaa markay cilmigii heleen kadib inay kala tagaan o iskhilaafaan saas wey macana walowlaa kalimatun kelimad haddii lala yahay kelimadaasoo sabaqan hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay oo yani waxa weye cadaabkooda in la dibdhigaa ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay laqudiya waa la xukmi lahaa baynahum dhexdooda markay iskhilaafeenba waa la xukmi lahaa oo waa loo kala garqaadi lahaayo markaasaaba hawshooda la dhammayn lahaa laakiin ilahay kuma talageline kelimaa horaysay in arintooda aakharo loo dibdhiga ah kelimadaasa marka lagu socda wa ina aladiina kuwa uurisuu la dhexal siiyey alkitaaba kitaabka la dhex siiyey min bacdihim kuwa iskhilaafay gadaashooda ama min bacdihim rususha gadaashooda la fii shakin shaki dhexdii bay ku sugan yihiin minhu kitaabka xaggiisay shaki kaga sugan yihiin shakigaasoo muriibin dareen gelinayo shaki kale ku riday uurisulkitaaba waa kuwii ka dambeeyey qolada hore oo hadaw adiga arkayo hadda matalan haddaad fiiriso yahuudoo kaleeto culimadoodii markay iskhilaaftay oo kitaabkii lagu kala tegay kuwa maanta joogaay waxay ka warhayaan kitaabkii tawreedaha ma jiro shaki bayba in badanay kaga sugan yihiin injiil markii nebi ciise lagu soo dejiyey oo ay kooxa iyo intaasoo madhab kala noqdeen christiyaanku qaybsameen kuwa maanta jooga oo kitaabkii la dhaxal siiyey in badan oo ka mida kitaabkii o dhan ba waaba ka shakisan yihiinba maxaa yeeley waxaa soo gaadhay uun intaasoo madhab oo midba midka kaleeto baatilku xukumaya dadkii waa wareen dadweynihii marka waxay leeyihin war xaqii xaqii jiraa culimaa nawaashay bay taagay culimaa nawaashay kii iyo soomaalida jeegtay kor isugu gaajay culimaa nawaashay culimaa nawaashay hadday timaadana kitaabka ilahay bay ka shakinaya shaki baa gelay war waxaan keebaa xaq wata keebaa sawaabkii ku sugan akhiiran waxay noqonaysaa macaalimta kitaabkii soo degay iyo xaqiiba macaalimtiisii inay indiraas ku dhaco oy dadkiiba waxba kala garan waayaan ayay aakhir maqdam ku dambayn doontaa khilaafka marka in la xasmiyo oo la afjaro oo la xakameeyo oo culimmadu isu yimaadaan oo cilmigu dadka ururiyo oo iyagoo wada jira ay ummadii hogaamiyaan kitaab ilahi iyo sunno nebiya manhajkii salafkana ku hogaamiyaan midnimadana ku dadaalaan sidaasaa la doonaya macana falidalika kaa darti ama falidalika kaa xaggiisa fadcu u yeedho dadka khalqiga ugu yeedh wastaqim toosnow kamaa sida umirta lagu amray u toosnow walaa tattabic ha raacin nebi maxamedow ahwaa'ahum hawooyinkooda ha raacin waqul waxaad tidhaahdaa aamantu waxaan rumeeyey bimaa shayga anzala allahu alla uu soo dejiyey oo min kitaabin kitaab ah wa umirtu waxaa lay amray liacdila inaan xukumo inaan cadaalad sameeyo baynakum dhexdiin allahu alle rabbunaa rabbiganna wey wa rabbukum iyo rabbigiin lanaa waxaa noo sugnaaday acmaalukum acmaalunaa camalyaalkanaga walakum idinkana waxaa idin sugnaaday acmaalukum camalyaalkiina laa xujata wax dood ah baynanaa wa baynakum idinkiiyo inaga dhexdanada ma ahaanin maxaa baan ku doodaynaa warku waa iska cadyahay allahu alla yajmacu wuu kulmini baynanaa dhexdeenna ayuu kulminoo isu keeni wa ilayhi xaggiisuna almasiiru ahaanshuhu ahaaday waaladiina kuwa yuxaajuuna doodaya fi llahi alla diintiisa dhexdeeda ku doodaya ay fii diin illah min bacdi mastujiiba markii la ajiibay kadib lahu alle markay dadka qaarkii yeeleen oy raaceen kadib kuwa ku doodaya xujatuhum xujadoodu daaxidatun tusin birraxatay wey waa tub baatiloo burtay wey cinda rabbihim rabbigood agtiisa wa calayhim korkooda waxaa ahaaday qadabun cara ayaa ahaatay walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday shadiidun oo adag cadaab xanuujina way leeyihi falidalika fadcu aayadani waxay ka kooban tahay toban jimlo oo jimlo walba xugun madax banaan ay wadato wuxuu leeyahy ibnu kaiir caleyh raxmatullah aayad la midihi ma jirto arrintaa kula mida allahuma aayat kursiyi mooye saasuu le maanaa falidalika fadcu waa jumlo oo maxaa laga wadaa falidalika iftiraaqaas iyo kala tegiddaa dartii la kala tegay fadcu khalqiga u yeedh oo maxaad ugu yeedhaa tawxiid iyo midnimo ugu yeedh maadaama kutubtii hore lagu kala tegay oo la qaybsamay kaas daraaddii iftiraaqa dartii dadka ugu yeedh tawxiid iyo midnimo ugu yeedh saasi waa tafsiir ama waxaad tidhahdaa falidalika kaas lagu waxyooday oo tawxiidka iyo iimaanka iyo daacadiiyo khayrkaa falidalika ay ilaa dalika kaa xaggiisa fadcu dadka ugu yeedh markaana macnaa waxyigii lagugu soo dejiyey aglaamtu bimacnaa ilaa bay markaa noqonaysa maana marka dadka ugu yeedho khalaa'iqda ugu yeedh mabdaa ilahay kugu soo dejiyo tawxiidka waa jumlo jumlada labaadi waxa weeye sidii lagu amray u toosnow macnaheedu waxa weeye dadka haddaad wax u sheegayso adigu toosnow waxaa dadka u sheegayso adiga ha lagaa helo sidii ilaahay amar kuu siiyey u toosnow oo qalqallooca iska ilaali midig iyo bidix midnaa u leexane waa jumlada labaad jumlada saddexaadi waxa weeye walaa tattabic ahwaa'ahum kuwan iskhilaafsan hawooyinkooda waa waxay diinta ka dhiganayaan iyo nin walba sidii rabuu raacay ilan hawada waxa la yidhahda say naftaadu rabtood jecesha waxa naftoodu jeceshahayay ku kala tageen adigu ha raacina khilaaf maxaad raacaysaa waxyiga raac ahwaadu waa asabab ra-iisi ah oo dadka lumiya markuu nin walba sida la qumanuun iska dabagalo ama sheekhiisa iyo dariiqadiisa sida la qumanuun iska raaco isagoon miisaankii kitaabka iyo sunnada u soo celinin markaasay ummaddu kala tegaysaa oo iftiraaq ku dhacaya walaa tattabic ahwaa'ahum hawooyinkaas iyo madaahibtaa kala gedisanna ha raacin iyo waxay naftoodu jecesha waa jumlo kale waqul aamantu bima anzala allahu min kitaab waxaad ku dhahdaa waxaan rumeeyey kitaabkii ilaahay soo dejiyey oo dhan min kitaabin waa jinsi oo kutub oo dhan baa laga wada wixii kitaab ilahay soo dejiye o dhan anigu waan rumeeyey wa umirtu liacdila baynakum waa jumlo kaleo waxaa lay amray inaan dhexdiinna cadaalad u sameeyo macnaheedu waxa weeyaan idinma dulminay haddaad iskhilaafsan tihiin kala tegsan tihiin nin walba cadaaladaasaan idinku kala saaraya kooxdii garlana waa gar leedihiin kii khaldanna waa khaldan tihiin laakiin idin kale eexan maayo sidaasuu ilahay faray subxana wa tacala waa mid uu leeyahy shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah dawaa'ifta iyo madaahibta ishaysa ama daa'irada islaamka ha ku wada jirto ama ha ka baxsanaato madaahibtaasi markaad adiga gelayso ood xukumayso cadaalad baa loo baahan yahay saas madaahibtaas iyo dawaa'iftaas iyo dadkaas iskhilaafsan haddaad arrintooda ka hadlayso cadaaladda ha ka gudbin liacdila baynakum saasaa la doonaya macnaha alla subxaana wa tacaala rabbigana way idinkana rabbigii way isagaa ina mideeya isagaa ina wada abuurtay aan wada caabudno haddaad diidaan annaguna camalkaanagaan leenahay idinkuna camalkiinaad leedihiine waa beri baan idinka nahay kala tagna waxba isku darsan mayno arrintu mar hadday saa u caddahay laa xujata baynana wa baynakum muran inama dhex yaal maxaa baan ku doodaynaaba warku hadduu caddaado oo arrintu iska caddahay muran muxuu tarayaa markaa soo faa'iida la-aan ma ah faa'iida la-aan nimayahudoodi inama dhex taalle xaqii wakaa caddaaday ama raaca ama saad u diideen ku socda diiday saas manaa laa xujata baynana ila wuxuu markuu qarsoon yahay baa ruuxa lagala doodaa si loo fahansiiyo wajaadilhum bilatii hiya axsan markaasay imaan laakiin hadduu u cadiyo macangigiyo isdiidsiinayo laa xujata baynana wa baynakum ma doodayna mana murmayna wy maanaa allah ina kulmin doona maalinta qiyaamada ninkii khaldanaa iyo ninkii saxsanaana wixiisa siin doona xaggiisa ayuuna ahaanshuhu ahaaday oo loo noqonaya sidaas wey maanaa falidalika kaas xaggiisa waxyiga iyo tawxiidka xaggiisa fadcuu annaasa wey dadka ugu yeedh ama falidaalika iftiraaqaas dhacay iyo kala tagga iyo inxiraafka dhacay dartii fadcu dadka u yeedh adigu oo tawxiid iyo midnimo ugu yeedh wastaqim toosnow kamaa sida umirta laguu amray oo ilaahay kuu amray u toosnow walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum waxay naftoodu jeceshoy diinta ka dhiganayaan ha raacin waqul waxaad tidhahdaa aamantu waxaan rumeeyey bima anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey oo min kitaabin kutub ah jinsi wey kutubtu ilahay soo dejiye o dhan wa umirtu waxaa lay amray liacdila inaan cadaalad sameeyo baynakum dhexdiina inaan cadaalad idin sameeyo allahu alle rabbunaa rabbigana wey wa rabbukum iyo rabbigiin lanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camaliyaalkanaga shaqo kuma lihidin walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum camaliyaalkiina shaqo kuma lihin laa xujata wax dood iyo murana baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka dhexdeenna ma yaallo xajadu waa cabbahay raaca allahu alle ayaa yajmacu kulminaya baynanaa dhexdeen wa ilayhi xaggiisuna almasiiru ahaanshuhu ahaaday iyo noqodku wladiina ka yuxaajiuna fillah kana waxa wey qolada iska doodaysa oo ilaahay diintiisa muran iyo qajashacda ku haysa markii ilaahay la ajiibay kadib min bacdi ma stujiiba la waxaa laga wadaa markay diintiisa dad raaceen oo la yeelay oo jaa ayba jiraan dad ku dhaqmahayo raacay markaa kadib kuwa iska murmahayo weli murankii iyo doodii ku dambeeyaay xujadooda waa mid simbirraxanaysa wey alla agtiisa maxaa laga wadaa yani daaxidatun waxaa laga wadaa way buraysaa daxdiga horeen usoo sheegnayo waa markay nugtu kuu fakato ood simbirraxato maxaa yeelay shaygu mar hadduu simbirraxdo jidkiibuu ka baxay hadduu jidka ka baxayna waa buray marka daaxidatulcindar waxba kama jiro kuwa iska murmaya doodoodii iyo shubahaadkooda xujada laga dhigayo iyagay agtooda xujo ka tahay waxoodu wax meel gaadhay maayo waa wax buraya ilahay agtiisa subxana watacala korkoodana cadho ilaahay ba ahaatee cadaab adagna wayley waaladiina kuwa yuxaajuuna doodaya fillahi ay fii diin illahi diinta ilahay dhexdeeda ku doodaya min bacdi mastujiiba markii la ajiibay kadib lahu alle oo dadka qaarkii ay raaceen oo mu'miniintu raaceen kadib xujatuhum kuwaa xujadoodu daaxidatun tu simbirraxanaysa wey cinda rabbihim rabbigood agti wa calayhim korkooda waxaa ahaaday qadabun cadho ayaa ahaatay walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag allahu alle alladii midka way anzala dejiyey alkitaaba kutubta soo dejiyey wey bilxaqi iyadoo xaq wadanta wlmiisaana cadaaladana midka soo dejiyey wamaa yudriika maxaa ku ogeysiye maxaa ku ogeysiiyey qiyaamada waktigeeda lacalla waxaa mudan assaacata saacaddu qariibun inay tahay mid dhow ityaanuhaw imaanshaheedu mid dhow inuu yahay ayaa mudan yastacjilu waxaa degdegsanaya bihaa saacadda waxaa degdegsada aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn bihaa saacadda waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey saacadda mushfiquuna way baqaan kuwa baqaya weeye minhaa saacadda xaggeeda way ka baqayaan wayaclamuuna waxayna ogyihiin anaha saacaddu alxaqu inay tahay midda xaqa alaa hooy ina aladiina kuwa yumaaruuna murmaya fi saacati saacadda dhexdeeda iyo arrinteeda qolada ka murmayahay la fii dalaalin baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin baciidin oo xagga ka fog allahu alle latiifun midka samafalo wey yani lutfiga waa si hoose oo qarsoon yani samafalka u dhaca wey latiifun midkii samafalkiisu mid uu xeel dheer yahay oo si qarsoodiya ugu samafala weeye bicibaadihi addoommadiisa yarsuqu wuu irsaaqaa man yashaau ciduu doonuu irsaaqaa wa huwa alle alqawiyu midka taagtiiyo awoodda la wey alcasiizu ee haddana qaalibka ah man kaana ruuxii ahaaday yuriidu mid doonayo camalkiisa yuriidu mid doonaya xarfa alaakhirati aakhara beerteeda aakhara beerashadeeda ruuxii doonaya nazid waanu ziyaadinaynaa lahu isaga fii xarfihi beerashadiisa dhexdeeda waa u ziyaadinayna waman ruuxii kaana ahaada yuriidu mid doonaya xarfa dunya adduunyada beerashadeeda ruuxii doonayana nu'tihi waanu siinaynaa isaga minhaa adduunyada qaarkeed ama xaggeeda wax ka siinayna wamaa lahu umana sugnaanin fi laakhirati aakhara dhexdeeda min nasiibin wax nasiib a kuma leh dheef kuma leh rabbi subxaana wa tacaala waa midka soo dejiyey qur-aanka anzala alkitaab qur-aanku soo dejiyey kitaabka qur-aankana waa la dhihi karaa laakiin sida uu sheekh maxamed amin shankiiti uu rajaxayo waxaa fiican buu leeyahy alkitaaba in laga dhigo jinsi kutubtii oo dhan alla midka soo dejiyo bilxaqi iyadoo xaq wadata wlmiisaanana wuu soo dejiyey miisaanka maxaa laga wadaa waa cadaalada waa cadaaladda cadaaladduna xaggey ku jirtaa kutubta laftooday ku jirtaa haddii sidaas la yidhaahdo waxay noqonaysaa kitaabkuna waa sifo miisaankuna waa sifo labaad shaygu hadduu sifaat badan leeyahay waa la ysku cadfi karaa sida yani waxa wey taqaayuru sifaat baa la yidhahda waa la ysku cadfi karaa sidaasi waa macno waxaa kaloo la dhihi karaa ibnulqayim caleyh raxmat ullahi sida uu leeyahay kitaabka waxaa laga wadaa waa wixii nas ku ahaa ee ku caddaa kutubtii soo degay miisaankana waxaa laga wadaa masaa-ishii kitaabka ku caddayd wixii la mid ahee looga qiyaas qaatayna miisaanka laga wadaa ibnulqayim caleyh raxmat ullahi sidaasuu maraya oo matalan tusaale ahaan matalan wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi labada waalid walaa taqul lahumaa uffin afxumaha ku dheh ufha ku dheh nasooma garaacista ka waran ma la garaaci karaa maya ufintu waa nas miisaanka taa la midana waa garaacisti qur-aanka matalan ilahi wuxuu ku yidhi agoonta marka laga warramayo xoolaheeda ha cunina soolama dheh in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama xoolaha agoontaha cunina layihi ayib ninkii guba ka warran aan cuninba alkitaaba ha cunina wey ha gubinana wlmiisaana wey sooma marka ibnulqayim caleyh raxmat ullahi saas ugu kala duwaya waana macno aada u qiimo badan wey in la yidhaahdo walmiisaana waxaa laga wadaa masaa-isha qiyaaska ku yimaada oo mas'alo nas ah oo qur-aanku sheegay ama xadiidku sheegay ciladeediina la sheegay ciladaa wixii ku waafaqsan oo dhan baa miisaanada soo gelaysa mas'aladu hadday nas tahayna maxay soo gelaysaa walkitaaba anzala alkitaaba bay soo gelaysaa laba macnuhu marka waxay kala noqonaysaa ilan waxa weeye labada madhab bay iyo sideedaba kala martaa mas'alad kasta oo diinta ku taallahay ama waa nas ama waa nas ama waa qiyaas halkaasay ku kala aroorayaan macnaha saas weyaan maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow qiyaamada waxay mudan tahay qiyaamadu inay dhowdahay oo waqtigeedu dhow yahay qiyaamada sideedaba waxaa degdegsado oo noo soo dadeji dhaha kuwa aan rumaysnayn yani diidda ay diidan yihin daraaddeed ba waxay dhahan mataa hada alwacd keen bay leeyihin waa goorma maxay u daahday kuwaasaa bedrisada laakiin dadka rumaysan qiyaama inay jirtaay ayagu way ka baqaan qiyaamada waa baqayaan markaasay diyaar garoobayaan oo dadaal samaynayaan oo intaasi way ku tala gashay laakiin kan aan rumaysnayn isaga wuxuu leeyahay berri may maantaba timaada maxaa hadday wax jira hadday tahay maxaa intaas ay u daahaysaa saas mana waxay og yihiin kuwa rumaysani inay xaq tahay oo jirto rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacala war dhagaysta kuwa murmurmahayee saacadda arrinkeeda ku murmayaa ee ma jiro la soo taagan ma imaanaysa ku murmayaay kuwaasi baadi fog oo xaqa ka fog bay ku sugan yihin alla subxaana wa tacaala waa midka addoommadiisa u turo addoommadiisa asaaliib iyo qaabab ayna dareemaynin midka ugu samafalo wey adiga samafalka ilaahay uu ku samafalayo yacni qaar waxaa ku jira aadan xataa dareensanayn si qarsoon oo khafiif ah yacni samafalka ugu socdaa jira allah subxaanahu wa tacaala wuxuu irsaaqaa addoommadiisa cidduu doonuu irsaaqaa mashiicadiisay ku xidhan tahay cidduu wax siinayo cidduu u diiday midka awoodda leh casiiska in laysku taagi karinna waa isaga war camalkaad samaynaysaani ruuxii ula jeeda aakharo beerashadeeda waanu u siyadinaynabu rabbi subxana wa tacala man kaana yuriidu xarsa alaakhirati markaad adiga camal samaynayso o shaqaynayso niyadaadi iyo qasadkaagu muxuu yahay ma beer aakharaad u jeedaa beerasho aakharo mise beerasho adduunyaad ula jeedaa ninkii camalkiisa beerasho aakharo ula jeeda oo abaalgud aakhara ku doonayaay waanu u kordhinaynaa bu rabbi subxana wa tacaala waxaa laga wadaa waana la waafajin waana loo fududayn waana loo sahli hadhowtana beertiisii uu beertay ayadoo la siyaadiyey oo abaalgudkii loo kordhiyey baa la siinaya nazid lahu fii xarfihi ruuxiisa doonaya adduunye uun doonaya camalkiisa iyo shaqadiisa iyo qasadkiisa uun adduunye ay tahay midkaa isagii aakharo waxba kuma laha amaa adduunyada camalkii uu samaynayay inuu wax ka helo waa dhici kartaa saas maana in wax laga siiyo waa dhici karta haddii la siiyana siduu rabay loo siin maayo adduunyadaad doonayseed ku dadaalayseed u ordayseed beerayso waxaa laga yaabaa intaad ku dhabar jabto ood rafaaddo idito haddana saad rabtay inaadan u helin maxaa yeele iyada lafteeda waa lagu maamulaya sooma adigu isuma haysida ilahay baa ku haya subxana wa tacala suuratulisra baynu kusoo marnay aayad macnaha leh allahu alle aladii midka way anzala dejiyey alkitaaba kitaabka alkitaaba kutubtii bilxaqi xaq xaalo ay wataan kuwa soo midka soo dejiyey wey wlmiizaana cadaaladana midka soo dejiyey wey cadaaladda yani waxa weeyaan shay walba la saaro ee xaqnimadiisa iyo xaqdaradiisa kala cadaysa miisaankaas cadaaladaana alla midka soo dejiyey wey ilan cadaalad waa midda xagga ilahay ka timi cadaaladda xeerjajabkana ma aha middan andimadan la dejistayna maaha cadaaladi waa tii ilahay soo dejiyey subxana wa tacala wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow saacadda arrimaheeda lacalla waxaa mudan asaacata saacaddii qariibun inay tahay mid dhow imaanshaheed yastacjilu waxaa degdegsada bihaa saacadda aladiina kuwiibaa degdegsada laa yuuminuuna aan rumaynaynin ama aan rumaysnayn bihaa saacadda waladiina kuwa aamanuu rumeeyey mushfiquuna kuwa baqayo kuwa baqayo wey minhaa saacadda xaggeeda way ka baqayaan walwal bay ku haysaa iyo baqdin badan wayaclamuuna waxayna ogyihiin annaha saacaddu alxaqu inay tahay mid xaq oo jira wax jira inay tahay sidaas daraaddeed tawaabashihii diyaargarow bay ku jiraan alaa hooyaay ina aladiina kuwa yumaaruuna murmaya fi saacati saacadda dhexeeda kuwa ku murmayae doonayahay la fii dalaalin lunsanaan iyo baadi dhexdeed bay ku sugan yihiin baciidin oo xaqa ka fog allahu alla latiifun midkii samafalo wey bicibaadihi addoommadiisa si qarsoon midka ugu samafalo wey ama midka u tura wey yarsuqu wuu irsaaqaa man yashaau ciduu doonuu irsaaqo samafalkiisa qarsoon bay ka mid tahy wa huwa alle alqawiyu midka taagtii awoodda la weeye alcasiizu qaalibkian laysku taagi karin wey man ruuxii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya xarta alaakhirati aakharo beerashadeed camalka aakharo wey maanaa camal aakharo ruuxii doonaya iyo beerashadeeda iyo falashadeeda nazid waanu ziyaadinaynaa lahu isaga fii xarfihi beerashadiisa iyo camalkiisa dhexdiisaan u ziyaadinayna beerashadiis maxay tahay yani abaalkii baa loo ziyaadinaya adduunka intuu joogana waa loo fududaynayaa beerta aakharo camalka aakharo waa loo fududaynaya waman ruuxii kaana ahaada yuriidu mid doonaya xarfa dunyaa adduunyada beerashadeed beerasho adduunya unbuu ka shaqaynaya guri dhis beer samee gaadiid gado ganacsi samee yani waxa weeyaan qasad kale mabalaba hadduu xataa cibaadaysanayo cibaadada qasadkuu ka leeyahay dana adduunyuu ku wataa xarfa dunya nu'tihi waanu siinaynaa minhaa adduunyadii xaggeeda waxbaan ka siinayna tuu rabay ee u ordahayey kulli lawada siin maayo waxbaa laga siin ayb aakharana wamaa lahu uma sugnaanin fi laakhirati aakhara dhexdeeda uma sugnaanin min nasiibin wax nasiiba kuma lahaa ilan wixiisii adduunku ku dhamaystay ama amase lahuma waxaa u sugnaaday shurakaau kuwo wadaaga oo ilahay wax la wadaaga kuwaasoo sharacuu jideeyey lahum iyaga u jideeyey min addiini diinka xaggiisa uga jideeyey maa shay lam ya'dan uusan idmin bihi isaga allahu alla uusan idmin walowlaa kalimatu lfasli kala bixinta kelimadeeda haddii lala yahay kelimada kala bixinta oo dib loo dhigay laqudiya waa la kala xukumi lahaa baynahum dhexdooda waa la kala xukumi lahaa mar horaaba cadaabka la soo dadejin lahaa wa ina aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ee u jidaynaya waxaas lahum ayaga waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday aliimun oo waxanuujiya taraa waxaad arkaysaa aldaalimiina aalimiintii baad arki mushfiqiina iyagoo baqaya iyagoo kuwa baqaya ah mimaa shay xaggii kasabuu ay kasbadeen ayagoo ka baqaya wa huwa isaguna walxaal huwa kaa ay ka baqayaanna waaqicun uu yahay mid dhacaya bihim ayaga ku dhacay waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan fii rawdaati ljannaati jannooyinka meelahooda lagu tamashleeyo lagu raaxaysto ayay ku sugan yihiin jannooyinka meelahooda ugu qiimaha badan ee lagu dalxiisay lagu raaxaysto ayay ku sugan yihiin lahum waxaa u sugnaaday maa yashaa-uuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigooda agtiisa dalika kaas oo waxaad doonto inaad ilaahay agtiisa ku heshaa huwa isaga ayaa alfadlu dheeraad ah alkabiiru ee weyn dheeraadka weyn ee wax walba ka weyn isaga weyaan am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maantahay aayadu in faraha lala galo arrinta jidaynta xalaalaynta iyo xaaramaynta shirki bayna ka soo qaaday shirki qolada lala hadlaya waa qoladee waa qoladii nebi maxamed sal ly slam waqtigiisa joogto carabta ahaa sababtana waxyaabihii ilaahay diintiisa ku xalaaleeyey iyo waxyaaluhu ku xaaraameeyey ayay intay farageliyeen diintii nebi ismaaciil wixii ku yaalay ayay intay farageliyeen bay bedeleen waa kaan soo marnayo xoolaha qaarna waxay yidhaahdeen raggaa cuna qaarna waxay yidhahdeen dumarkaa cuna baktiga iyo dhiigga iyo khamaarka iyo waxyaalahanna way xalaalaysteen waxyaala ka xaaraam ahaana way xalaalaysteen waxyaala xalaal u ahaana way iska xarimeen yaa saa u galay waxaa u galay awowiyadoodii iyo odayaashoodii bay kasoo gaadheen ninkii ugu horreeya sharciga bedela wuxuu ahaa camr bnu luxayi ninka nebigu ku sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh odayaashoodii buu ahaa ninkaasaa diintii nebi ismaaciil bedelay nebigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam waxaan ku arkay naarta dhexdeeda asagoo mindhicirka jiidahayaan arkay buu nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh limaada lianna diintii nebi ismaaciil buu bedelay oo qaabkeedii iyo nidaamkiiyo dastuurkay u deganayd intay meesha uu ka saaray buu wuxuu keenay mid isagu jeefkiisa uu kala yimi waa ninka u jiidaya asnaamta inay caabudaan xalaalaynta iyo xaaraamaynta ninka u jiideeyey arrintaa rabbi wuxuu ka dhigay inay tahay shirki am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah shirki iska cad wey marka shirki cad wey maxaa yeelay saan horeyba usoo sheegnay sharci dejinta ilaahay baa iska leh xaq ilaahay khaalis u ah wey in lala galo hawshaa cid kale lala wadaajiyana waa shirki iska cad wey saas wey macana am amase lahuma waxaa u sugnaaday shurakaau kuwo la wadaaga oo alle wax la wadaaga say sheeganayaan kuwaasoo sharacuu jideeyey lahum iyaga min addiini diinka xaggiisa uga jideeyey maa shay lam ya'dan uusan idmin bihi isaga allahu alla uusan idmin wuxuusan alla idminoon ogolaanin u jideeyeyo wuxuu rabbi xalaaleeyeyna ka xaarameeyey wuxuu rabbi ka xaarameeyeyna u xalaaleeyey ma kuwo noocaasoo ilaahay wax la wadaagay leeyihiin walowlaa kalimatun ma jiraan way kuwaas ayb nimanka saa yeelay ee sharciga kii ilaahay ahayn dejiyey rabbi wuxuu leeyahay walowlaa kalimatu lfasli kala bixinta kelimadeedu haddii lala yahay oo aakharo loo dibdhigay la qudiya baynahum waaba la kala xukumi lahaaba markaasaa dhexdooda la xukumi lahaayo nimankan sharcigii ilaahay bedelay ee sharci kale meesha soo geliyey markaasaaba laga takhallusi lahaa laakiin maxaa loo daayay kelimadii kala bixinta iyo kala saariddu wakhtigeedii meehe aakhara loo dibdhigay kelimadaas dibdhigeeda waya waxay macnaha wax weeyaan ay ku joogaan laqudiya baynahum waa la xukumi lahaayo cadaabkaa loo soo dadejin laha waina alaalimiina aalimiinta aalimiintana waa kuwaye waa kuwa sharciga dejinay waina alaalimiina aalimiinta mushariciinta ah ee sharciga dejinay iyo kuwa ku raacayaay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya maxay leeyihin tara waxaad arkaysaa alaalimiina aalimiintii baad arkaysa waa kuwii shuruucda dejiyey iyo kuwa ku raacay ee ilaahay diintiisii garab maray waxaad arkaysaa mushfiqiina iyagoo baqaya mimaa shaygii kasabuu ay kasbadeen bay ka baqayaan markay aakharo tagaan diiwaankii laga diyaariyey iyo acmaashoodii xumayd oo meesha taalla bay ka baqayaan war waa kasabkaagi iyo beertaad beeratay maxaad uga baqi waa ka baqayan leanna balaayo o dhan baa meesha dhex taalla ayagoo ka baqayaad arkaysa ha ka baqaane baqdintaasi ma waxbay ka badbaadinaysaa wa huwa waaqicun bihim waxay kasbadeeni waa ku dhacayaayoo abaalkiisii kolley way helayaan ama ha ka baqeen ama yana ka baqeen wal xaal bay macnaha baqayaan hum huwa isagu waxay kasbadeen kasabkoodu waaqicun mid dhacayo uu yahay bihim iyaga ku dhacay qoladaasi markiisaa layidhi qolada aan sharci kale lahayn sharciga ilaahay keliya raacsan rabbigooda ateecsan ayaga muxuu yahay abaalkood waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo diin ilaahay dhaqan ka dhigtay oo rabbi raalligelintiisa iyo daacadiisa ku dadaalay kuwaasi fii rawdaati ljannaati aseendooyinka iyo jannooyinka rawdooyinkooday ku dhex sugan yihin rawdada waxaa la yidhaahdaa atyabu buqcatin fi ljanna la yidhahda aseendada ama beerta meesheeda ugu qiimaha badan ee yani waxa weye loo dalxiis tago ee lagu tamashileeyo meeshaasaa waxaa la yidhahdaa rawda la yidhahda saas rawdaad marka jannooyinka iyo aseendooyinka meeshii ugu qiimo badnayd ee ugu qaalisanayd halkaasay dhexdeeda ahaadeen bur biri subxana wa tacala saas weyaan fii rawdaati ljannaati jannooyinka yani waxa weeye jannooyinka meelahooda ugu fiican ee lagu raaxaysto ayay ku sugan yihin lahum waxaa u sugnaaday maa yashaauuna waxay doonaan cinda rabbihim rabbigood agtiisa wax alla waxay doonaan bay ku leeyihiin dalika midkaasi huwa isaga ayaa alfadlu dheeraada alkabiiru oo weyn fadliga weyn ee u baahan in loo tartamo oo loo dadaalo kaa weyn dalika midkaas oo fadligaa weynihi rawdaadka iyo khayrka iyo barwaaqada bal adugu labadaa qolo isu fiir qolana waxay ku jiraan aseendooyinka iyo beeraha waaweyn meeshoodii ugu qiimo badnayd ugu qaalisanayd qolana waa qolada aada arkayso yani cadaab iyo waxay kasbadeen iyo rafaad iyo walwal bay ku nool yihiin soo lama kala tegin marka saasaa loo qaybsamay adiga jidkaad mar la hela qorshayso marka dalika midkaasoo fadligaa weynihi alladii midka way yubashiru llahu alla ugu bishaaraynayo cibaadahu addoommadiisa ugu bishaaraynayo alladiina addoommadaasoo aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan qul waxaa dhadaa nebi maxamedow laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi korkiisa yani gaadhsiinta korkeeda idinku weydiisanaayo ajran wax ujuura ah ila almawadata kalgacaylo mooye fi lqurbaa qaraabtinimo darteed aada igu jeclaataan ila almawadata jacayl iyo kalgacayl fi lqurbaa qaraabtinimada idinka inaga dhaxaysa darteed aada igu jeclaataan mooye wax kale idinma weydiisanayo waman yaqtarif ciddii kasbata oo gurubsata xasanatan xaalad wanaagsan nazid waanu ziyaadini lahu isaga fiihaa xasanadaa dhexdeeda waxaan ugu siyaadinaynaa xusnan wanaag baan ugu siyaadinayna ina allaha alla kafuurun midkii dhaafid badan weye shakuurun oo shukrin badan am amase yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraa wuu been abuurtay calallahi alle korkii wuxuu ku abuurtay muxamed kadiban been buu ku abuurtay fain yasha illahu hadduu alla doono yakhtim wuu oodayaayo wuu shaabadaynaa calaa qalbika qalbigaa korkiisuu shaabadayna hadduu doono wayamxu wuu tiraa alle allahu alle wuxuu tiraa albaila baailka wuu tiraa wayuxiqu wuxuu sugaa alxaqa xaqana wuu sugaa bikelimaatihi kelimaayikiisuu ku sugaa xaqa baailkana ku tiraa inahu alle caliimun midkii ogaansho badan weye bidaati suduuri laabaha waxu saaxiibka ah waxa laabaha ku jira fadligan weyn oo jannada iyo barwaaqada dhex yaalla ah rawdaatuljannaadkaas fadligaas ayuu ilaahay addoommadiisa ugu bishaaraynaya midka laynoo sheegaye laleeyahay war usoo shaqaysta waa kaas wey addoommada lagu bishaaranaya waa kuwe waa kuwa iimaankii camalka saalixa la yimid qoladaasaa iskale oo loogu talagalay waxaad tidhahdaa nebi maxamedow laa as'alukum calayhi ajran war diintan aan idiin sheegayo khayrkan aan idinkula dadaalayo wax ujuuraa idinku weydiisan maayo waxba idinkaga warran waa bilaash ila almawaddata fi lqurba ilaa afar tafsiir baa ku jira midka ugu roon oo uu rajaxayo sheekh maxamed amiin shinqiiti caleyh raxmat ullah mufasiriinta salafkuna ay u badan yihiin kaa baynu ka qaadanayna waxa weye in la yidhaahdo ila almawaddata fi lqurba wax kale idin weydiisan maaye waxaanu idin weydiisanayaa inaad igu jeclaataan qaraabtinimada inaga dhexaysa oo middaas aada idinkuna dhibkiina igaga daysataan taa darteed dhibka idinka igaga kiin imaanayana aada iga daysaan dadka idhibayana aada igaga celisaan soo dad wada dhasho qaraabaa mini waxaan idinka rabaa uun intaa inaad ii qabataan xaq baan idinku leeyahay oo xaqul qaraabaan idinku leeyahay xaqa aan idinku leeyahayna wuxuu keenayaa idinkuna dhibkiina inaad iga daysataan dadka kale idhibayana inaad iga difaacdaan ruux kasta oo qaraabo ana xaqaa waa leeyahay intaasun baan idin weydiisanaya macnaheedu intaasi marka ma ujuura ujuuro maaha inaysan ujuuro ahayna waxaa ku tusayaa nin walba waa leeyahay nin walba oo reerka ka dhashay ilaa nabigu salawatu rabbi reer qureysheed buu ahaa ha ahaatee reerkii uu ka dhashay buu leeyahay war nimayaho waan idinla dhasho qaraabaynu nahay nasab iyo dhalashaa inaga dhaxaysa hadday wax kale aad diideen inaad iraacdaan dhalashadii ilaaliya dhalashadii ilaaliya oo middaa igu jeclaada oo iyada igu difaaca ayib middaas ma ujuura marka ma waxay ujuuro u tahay nebigu diintuu gaadhsiinaya iyaga may ujuuro uma aha maxaa yeelay nin walba waa haystaa nin walboo reerka ka dhashay xaq buu ugu leeyahay inay difaacaan iyaguna dhibkooda ka reebtaan soo xaq dadkoo dhan ka dhexeeya maa ayib isaga isiiya markuu leeyahay oon idinka helo ma ujuuray u tahay wax dadkoo dhanba ay wada haystaan oo qaraabtinimadaa lagu helayo diin uu gaadhsiinayo ujuuro uma aha khulaasadu waxay imaanaysaa maadaama intaa waxaanayn uusan weydiisanayn intaasina aynan ujuuro ahayn oo dadkoo dhan u wada siman yihiin macna ujuuro la-aan baan idin siinaya khulaasadu waa taa waana midda ay u yaqaanaan balaaqiyiintu ay dhahaan ta'kiidu lmadxi bima yushbihu dama baa la yidhahda ammaanta waxaa la adkeeyaa waxaa lagu adkeeyaa marmar ammaanta shay cay cay iyo aflagaado shabaha saas maanaa cay iyo aflagaado wax shabaha baa marmarka qaarkood ammaanta lagu adkeeya sida maalan hadalkii naabiqatu dibyaani oo kale uu dhihi jiray laa cayba fiihim hayra ana suyuufahum bihina fuluulun min qaraa'i lkataa'ibi qoluu ammaanahay markaasuu wuxu uhi wax ceebay koley qabaan ma jiro laakiin seefahoodaa afku jajabeen ceebtooda waxa weeye seeftooda afkeedii baa jajabtay oo kooxahay la dhacahayeen iyo guutooyinkay ku garaacahayeen bay seefahoodii la jajabeen ceebtay leeyihiin waa mid ah oo maceeb baa mise waa ammaan ya seefta inay cawgaaga ku jajabto waa geesinimo waa ammaan sooma laakiin waxaa la yidhahdaa luqada carabiga balaaqada waxaa la yidhahdaa ta'kiidu lmadxi bima yushbihu dama baa la yidhahda macnaheedu waxa weeye mar haddaan shay aan ujuuro ahayn ujuuro shay aan ahayn haddaan idin weydiisanayaay ujuuro la-aan bay meesha kusoo baxaysaa ujuuro la-aan bay kusoo bixiyo war qaraabtinimadaa dadkoo dhan baa xaqeeda qaadanaye oo ujuuro iima ahee intaa un haddaan idin weydiisanayo macnaha wixii waa bilaash bilaash marka ku qaata wey macnaha macnaha u fiican waa macnaha isaga saas wey macnaha ilaa afar kaleeto lagu fasira ilaa saddex kale dhiga macnaha kale soo raacay kusoo dhow waxa weeye in la yidhahdo ila almawaddata fi lqurba jacayl aad jeclaataan dhawaansho ilaahay aad u dhawaataan oo daacadiis iyo tawxiidka aad ugu dhawaataan intaa umaan idinka rabaa taasina ma ujuura isaga ujuura uma aha nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh dalika midkaasi alladii midka wey yubashiru llahu alla uu bishaaraynayo bihi isaga uugu bishaaraynayo cibaadahu addoommadiisa ugu bishaaraynayo alladii addoommadaasoo aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow laa as'alukum idinma weydiisanayo calayhi gaadhsiinta korkeeda ajran wax ujuura ila almawaddata kalgacaylo iyo jacayl mooye wax kaloon idin weydiisanayo ma jiro fi lqurbaa qaraabsinimada iyo xigaalsinimada inaga dhaxaysa darteed aad igu jeclaataan mooye ood iyada igu difaacdaan dhibkiinana igaga daysataan taana ujuura maha mana manaa bilaash baan idinku siinayaa khalaasadu imaanaysa waman yaqtarif ciddii waman yaqtarif ciddii gurubsato oo shaqaysata kasbata xasanatan xaalad wanaagsan nazid waanu ziyaadini lahu isaga fiihaa xasanadii uu shaqaystay waxaan ugu ziyaadinaynaa xusnan wanaag baan ugu ziyaadinayna oo muxuu yahay waa labalaab waa loo labalaabaya macnaha ina allaha alle hafuurun midkii dhaafid badan weeye shakuurun oo shukrin badan wey dembigana wuu dhaafaa wanaaggana ilahay waa ka shukriya am amase yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraa wuu abuurtay calallahi alle korkiisa wuxuu ku abuurtay maxamed kadiban been buu ku abuurtay masaasay leeyihin fain yasha illaah taasi inayna suuroobi karaynin waxau ku tusaya hadduu aad arrintaasi ay dhici lahayd qalbigaaguba ilaahay dabooli lahaayoo shaabadayn lahaa laakiin ma dhacayso waxay la mid tahay aayaddii qur-aanka ahayd walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laahadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu alwatiin famaa minkum min axadin canhu xaajiziin iskuma dayi kara nabi maxamed salawatu rabbi sala inu ilahay ku been abuurto saas wey macana fain yasha illahu hadduu alla doono yakhtim wuu shaabadayno wuu dabooli calaa qalbika qalbigaaga korkiisa oo haddaad iskuba dayi lahayd qalbigaaga la xidhi laha mana xidhno hadda waa kawaa furan yaha qalbigaaga wayamxu allahu alla wuu tiraa yamxudaasi kuma cadfana yakhtimta kuma cadfana waa jumlo bilaabanaysa hadday bilaabanaysana waxaa la rabay in la yidhahdo wayamxu oo wowdan la sheego soo ma yani sidaasuu misxaf ku yimid wayamxu llah waxay la mid tahay oo kaleeto sanadcu zabaniyata sanadcu waxaa la rabay in la yidhahdo sanadcuu soo ma oo wowda la sheego lama sheegin misxafka imaamka ah baa saa u qoran saas ma marka wayamxu waa jumlo bilaabanaysa wayamxu alla wuu tiraa albaatila baatilka ayuu tiraa oo wuu baabi'iyaa wayuxiqu wuu sugaa alxaqa xaqana wuu sugaa bikelimaatihi kelimooyinkiisa uu soo deji kelimooyinka uu soo dejiye waxyiga yuu baatilkana ku turtira ku tirtiraa xaqana ku sugaa inahu isagu caliimun midkii ogaansho badan wey bidaati suduuri laabaha xaalada u saaxiibka xaaladaha laabta ku jira ayuu ilahay ogson yahay subxaana wa tacala hada bilahi tawfiiq wsal llahu wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w sabi wslm